subax wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkama imanaysa muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somali dot com waa aroornimo sabti ah shan iyo labaatanka bisha meey ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo badhkii subaxnimo halkay washingtonna ka tahay koob iyo tobankiiyo badhkii fiidnimo idaacaddeenna taaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinayaana waa ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku baqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a magaalo ku taalla dalka kanada oo soomaali badani ay ku nool yihiin ayaa laga qaaday xayiraad saarniid muddo toddobaad ah kadib dab ka kacay deegaankaas iyo cimilada oo aad u kululaatay awgeed wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada shan iyo labaatan kilomitir meel u jirta ayuu ka dhacay saddexdii beriyo hore iyo afartii beriyo hore dabku wuxuu u socday dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee anaga dhinaca magaaladayada ku taala maahay dhinaca kale markaas kabacdi ayaa dabayshii dib u soo noqotay hawaduna kululaatay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan markab dagaal oo maraykanku leeyahay oo caqabad kala kulmay deked ku taalla waddamada galbeedka afrika waxaan kaloo idiin haynaa sarowkac ku yimi in dib loo qoro suugaantii hore iyada oo magaalada hargeysa xalay lagu soo bandhigay buug arrimahaas kuseeya sidoo kale qaybaheenna dambe idaacadda waxaan idinku haynaa
naxadintiyo jacaylkuna markay kugu nagaadaan naafaad la
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad qaybaheenna dambe idaacadda ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee ugu sarraysa qaramada midoobay ayaa jimcihii ku amray israa'iil in ay si deg deg ah u joojiso weerarka ay ku qaaday magaalada rafax ee marinka khaza hase ahaatee israa'iil waxay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarkaasi xukunka degdega ah ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dowladda koonfur afrika toddobaadkii hore maxkamadda geysay dacwad ka dhan ah duulaanka ay israa'iil ku qaaday rafax si loo badbaadiyo bay tidhi nolosha boqolaal kun oo falastiiniyiin rayd ah isaga oo akhrinaya xukunka ka soo baxay maxkamadda ayuu guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda nawaaf salaam uu sheegay in xaaladda dhulka falastiiniyiinta ee khaza ay sii xumaanaysay tan iyo xukunkii ugu dambeeyey ee maxkamadda ee israa'iil ku amartay in ay qaado tallaabooyin ay ku joojinayso masiibada ka jirta khaza inkastoo ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee i c j aysan lahayn awood ay ku fulin karto xukinadeeda haddana kiiskan ayaa calaamad weyn u noqonaya go-doominta caalamiga ah ee israa'iil ee ku aadan dagaalka ay ku qaaday israa'iil dagaalka ay ku qaadeen dhahday khaza gaar ahaan weerarka ee hadda ka wado rafax maraykanka oo saaxiib dhowlo ah israa'iil ayaa hore dhowr jeer uga digay weerarka rafax ciidamada ilaalada xadka ee azerbaijaan ayaa jimcihii si rasmi ah ula wareegay afar tuulo oo ka mid ah deegaanka gazakh ee dhaca xadka ay la wadaagaan armeniya tallaabadan oo qayb ka ah heshiis ay labada wadan dhowaan kala saxiixdeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka azerbaijaan ayaa sheegay in baaxadda dhulka lagu soo celiyey azerbaijaan uu gaadhayo lix dhibic shan kilomitir oo laba jibaaran waxaunuu sheegay in dhulkani loo maray heshiiskii ay xukuumadda baku iyo yerevan ay gaadheen bishii abril armeniya ayaa bishii abril sheegtay in ay azerbaijaan ku celinayso afar tuulo oo aan la deganayn labada dowladood ayaa arrintaasi ku sheegay mid tiir dhexaad u noqon doonta nabad waarta oo ka hirgasha gobolka laakiin go-aanka xukuumadda armeniya ayaa dhaliyey banaanbaxyo arrintaas looga soo horjeeday oo ka dhacay armeniya dibadbaxyadan ayaa ama dibadbaxayaasha ayaa dalbanayay in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalkaasi nicol bashinyan armeniya iyo azerbaijaan ayaa muddo tobannaan sano ah isku haystay lahaanshaha gobolka nagorno karabakh oo ku yaala xuduudda labadan waddan dhegeystayaal intaas waxay nagay warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku bilownay waxaa xayiraadii saarnayd muddo toddobaad ah laga qaaday magaalo ku taalla gobolka alberta ee dalka canada kadib markii cimiladu ay aad u kululaatay islamarkaana ay halkaas ka kaceen dab kala duwani in ka badan lix kun iyo lix boqol oo qof ayaa lagu khasbay inay ka qaxaan magaaladaas qaarkood ayaa hadda dib ugu laabanaya guryahooda soomaali badan ayaa ka mid ah dadka deggan magaaladaas uu dabku saameeyey burhaan maxamed oo loo yaqaano burhaan dheere waxa uu ka mid yahay soomaalida ka shaqaysa magaaladaas wariyaha v o a kanada xuseen nuur xaaji ayaa whatsappka kula xidhiidhay waxaana uga warramay saameynta uu dab ku yeeshay soomaalida waan salaamayaa bahda v o a haddaan idinkaga warramo dabka ka dhacay fomogmari wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada shan iyo labaatan kilomitir meel u jirta ayuu ka dhacay saddexdii beriyii hore iyo afartii beriyii hore dabku wuxuu u socday dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee anaga dhinaca magaalada iyada ku taala maahay dhinaca kale markaas kabacdi ayaa dabayshii dib u soo noqotay hawaduna kululaatay aad ayuu marka dabkii out of control u noqday oo firefireskii iyo dadkii maaragtay wildfireka oo la dirirayay way la diriri waayeen sidaas ayaa dabku ku dhacay looguna bahalkii la oran jiray dadka fomogmary degan dhinacaas dabku ka dhacay wixii xigay loo evacuation order loo siiyey magaalada fomogmary waxay ku taalaa waqooyi adminton waa gobolka alberda afar boqol iyo konton kilomitr bayay u jirtaa ilaa afar boqol afartan iyo sideed xuduudna waxay la leedaha north west territory halkii la oran jiray waa deegaan noocaasa resource ahaan waa magaalada oil saniga ee ciidda maaragtay oilka laga soo saaro
waa tahay marka laga soo tago saameynta guud dhanka soomaalida bal iga waran saameynta uu arrinkan ku yeeshay dadka soomaalida ahu deegaankaas way ku jireen inkastoo dadkaas amarkii la siiyey dhibaatadii ka dhacday ee hadda ka hor magaaladan gubatay oo magaaladan saameeyey ayaa aad u saameeyey oo dadku isku buurtay markay cararayeen dadkii marka magaalada deganaayoo dhan siday u badnaayeen way qaxeen soomaaliduna way ka mid bay ahaayeen dadkaas waana la cararay ayagoo qoladii baxa la yiri iyo qoladii kaleba dhinaca iyo magaalada baa looga baxay adminton baa la aaday dadka soomaalida ah uu halkan degan waxaan qiyaasaa ilaa sideed kun oo qof ilaa sagaal kun oo qof oo soomaaliha degan rag bay u badan yihiin faamiladu aad bay ugu yaryihiin soomaalida marka halkan deganu waa kulligood waa dad working people ah weeye wax walbo dadka halkan jooga ka shaqeeyaan bayna ka shaqeeyaan so far doctors ma arag laakiin ani wax kastoo kale waayaa police officers baan leenahay xataa r c m b a
dadka waa la daadgureynayey oo caawinaad ayaa loo sameynayey soomaalidiina kaalin intee la eg ayaad midaasi ku lahaydeen
dadka soomaalida ahu dadka transportationka ka shaqeeya bay u badan yihiin ragguba ha u badnaadeen dumar waa ku jiraan qofkii marka u shaqaynayay ani maaragtay dadka maaragtay emergencyga profide gareeya sida basinka bahalkii la oran jiray dadka soomaalida ahu aad bay uga qayb qaateen in dadka maaragtay dadka wixii gaari lahaa markay baabuurtoodii qaateen intii kale waxa weeye basas baa loo diray basaskaasu dad soomaaliyaho badan baa ku jiray ugu dambeyntii dadkan oo qaarkood hadda noqonaya xaggee la dejiyey marka laga saaray magaalada
dadku markay qaxeen waxaa la geeyey meel center ah oo lagla beach ku taala oo boqol iyo afartan kilomitr noo jirta arminton oo afar boqol bahalkii la oran jiray jirtana iyo kontonna waxaa looga sameeyey meelo holdin ah oo dadka lagu soo dhoweeyo halkaas ayaa bahalkii la oran jiray dadka login iyo cunto iyo wax walba lagu siiyey qof walbana meeshaasaa deegaan looga waday sidaasay wax u dhaceen dabka ilaahay khudradii ayagoo gifaab sameeyey last three days roob baa noo dahayey dhibkii marka alxamdulilah ilaahay waa naga kor qaaday roobkii dabkii waa naga seexday dadkii magaalada ka qaxayna way iska soo noqon doonaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ama burhaan maxamed oo loo yaqaano burhaan dheere waxa uu ka mid yahay soomaalida ka shaqaysa magaalada fort macarby ama macmary waxa uu warramayay wariyaha v o a canada xuseen nuur xaaji laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan inkasta oo suugaanta soomaalida la isugu gudbin jiray dhinaca afka ayaa haatan waxaa soo badanaya in dadaalada ama dadaalada la doonayo in dib loo qoro wixii laga hayo suugaantii hore waxaana dhacdooyinkaas ugu dambeeyey buug lagu soo bandhigay magaalada hargeysa kaas oo laga qoray suugaantii iyo taariikhdii axmed ismaaciil diiriye abwan qaasim wariyaha v o a xamse cali jeesto ayaa warbixintaas inoo haya habeennimadii xalay waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay buug loogu magac daray macaaniyo qadhaadh oo uu qoray mukhtaar ibraahim maxamed kaasi oo lagu soo ururiyey suugaanta iyo taariikhda abwaan axmed diiriye qaasim oo ka mid ahaa abwaanada suugaanta macdale coriyey waxaa taariikhda suugaanta abwaan axmed diiriye qaasim ka hadlay abwaan cabdilaahi silabaan bidde oo ay saaxiib dhow ahaayeen abwaan axmed diiriye qaasim qaasim wuxuu ahaa nin afgaaban oo akhlaaq badan oo wax u fiirsada qof mudakar ah meel fog wax ka garta kana hilaaliya sooyaalka nolosha qaasim wuxuu ahaa qof caadi ah oo aan iska weynayn dadka caadiga ah sugaanta qaasim haddaan yaro taabto wuxuu ahaa nin curiya heesaha iyo gabayadaba inta badan wuxuu ilaahay hibo u siiyey farshaxannimada goorta uu falkinayo farsamo ahaan tuducyada gabayada wuxuu cajiib ku ahaa helista humaaga quruxda badan ee gabayadiisa lagu jeclaado qoraaga soo ururiyey suugaanta iyo taariikhda abwaan axmed diiriye qaasim ayaa bulsho weynta ka qayb qaadatay soo ururinta iyo hirgelinta buuggani uga mahadnaqay garabka ay ka siiyeen inuu buugganu soo baxo waxaa anu mahadnaqayaa oo qoray anu mahadnaqayaa dadweynaha ka soo qayb galay xafladan madaxiga shicibka buuggan macaan iyo qadhaag kollay xogtiisu waxay ku jirtaa gudaha oo cidaan ka gaadhay amaan cid ka soo ururiyey waxaanay ku jiraan gudaha buugga ah laakiin waa buug laga qoray mid jiray saddexi toddobaatan sano oo intaa wax jerinayay oo beed kastu istaagay qof kastu fariisto oo ka culinayay murjid iyo hadalka hadgala marka intaas waa murjidii soo soo culinayay u baahiyayna u jirtaa waxaa uu ka kooban yahay ama aynu qaybinay shan geedi ama shan qaybood oo ayadma soo diraamayna dhalashadiisii
sidoo kale waxaa sugaanta abwaan axmed diiriye qaasim sharaxay abwaan maxamed bedel oo ka mid ah macallimiinta afka soomaaliga ka dhiga jaamacadaha waaweyn ee somalilan allah u naxariistay abwaan axmed ismaaciil diiriye qaasim suugaantiisu waxay leedahay baadisoc gaar ah waa suugaan ka hadlaysa maanta iyo barriba haddaad gabayadiisa dhurito waxaad u soo qaadan kartaa timaadada berrinto siday noqonayso ifafaalaheeda inkastoo ilaahay og yahay laakiin haddana bini aadamku wax buu saadaaliyaa abwaanku wuxuu ku xeeldheeraa saadaasha wuxuu aqoon durugsan u lahaa cilmifalaga ama xidigiska aqoonta la ydhaah sugaanta qaasin waxay ku jirtaa muqararka waxbarashada waxaa lagu dhigtaa muqararka dalkeenna ee jamhuuriyadda somalilan fasallada koobaad ee dugsiga sare ilaa afraad waxaa lagu dhigtaa gayiga soomaalida oo dhan murashax madaxweyneee xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa gebagabadii ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigayey buugga laga qoray abwaan axmed diiriye qaasim
abwaan axmed ismaaciil diriye qaasim waxa uu ahaa abwaan aqoonta dhaqandhaqaale ee hindaha ku xeeldheer waxaa kale uu ahaa oodkii ugu horreeyey ee nasiibka u yeeshay tacliimta casriga ah isagoo wax ku bartay hargeysa burco iyo sheekh noloshiisa qayb ka midana ku soo qaatay magaalada cadam sidaa daraaddeed abwaanku wuxuu ka mid ahaa hormuudkii ilbaxnimada iyo reer magaalnimada casriga ah lixdankii ka hor intii lagu jiray halgankii gumaystaha dalka lagaga xoreynayay kaasi waxa uu tiriyey suugaan gobonimo doora markii calanka la helay suugaantiisu waxay u gudubtay weji kale oo dowlad dhis ah waxa uu tiriyey suugaan waddani ah mucaarid u badan taasoo tooshu ku ifinaysay hadbagal daboolada jirta isla markaana la hadlaysay danta shacbiga iyo tabashada dadweynaha waxaa xalfaddani qayb weyn ka ahaa siyaasiyiinta mucaaradka ah kuwa maxaafidka ah wasiirro hore salaadiin madax dhaqameed qoraayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xamse cali jeesto oo v o a hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan markabka u s s hershel williams oo ah markab ka tirsan maraakiibta ciidamada badda ee maraykanka oo loo xilsaaray aagga taliska maraykanka ee afrika si loo dhiso iskaashi islamarkaana loo xoojiyo xidhiidhka maraykanka iyo afrika haatan markabka oo dhowaan gaadhay galbeedka afrika ayaa la kulmay caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed iyo afgembiyo milatari oo galbeedka afrika ka jira iyadoo sidoo kale ay sii xoogeysanayaan awoodda ruushka ee afrika warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo hayo wariyaha v o a xuseen barre aadan markabkan u s s hershel woody williams oo lagu tilmaamo safaarad dul sabaynaysa badda ayaa wajahay caqabado markii uu toddobaadkan ku xidhay dekadda dalka gabon iyada oo shaqaalaha markabka muddo loo diiday in ay kasoo degaan markabka dushiisa taasoo markii dambe la xalliyey dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday caqabadaha uu markabkani la kulmi karo isagoo ah mid ka mida maraakiibta milatariga maraykanka ee sida joogtada ah uga goosta ama u gudubta biyaha afrika maraykanka ayaa xiisadaha ka taagan galbeedka afrika u arka in ay halis ku noqon karaan amnigiisa qaran arrimaha ugu waaweyn ee maraykanka uu kala shaqeeyo dowladaha galbeedka afrika ayaa ah ilaalinta amniga la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga tahriibinta maandooriyaha hase haatee khubarada arrimaha siyaasadda ee maraykanka ayaa ka digaya in haddii uu ruushku awood ku yeesho galbeedka afrika ay taasi wiiqi karto saameyntii maraykanka uu ku lahaa afrika taasoo adkeynaysa dadaalada diblomaasiyadeed iyo kuwa militari ee uu maraykanku ka wado gobolka haddaba muxuu maraykanku ku waayi karaa haddii looga awood bato xidhiirka qaaradda afrika waxaa arrintaasi faahfaahinaya mahdi cumar sheekho ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho khasaare weyn ayaa soo gaadhaya maraykanka haddii ruushka uu kala wareego qaaradda afrika waxa koowaad ee uu waayaana waxay noqonaysaa hogaamintii uu maraykanku caalamka hogaaminayay dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyey waayo afrika waxay ka kooban tahay afar iyo konton dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada maraykanka marka layskugu yimaado fagaaraha caalamka waxyaabaha kalu waayaya waxaa ka mid a suuqa afrika oo noqonaya suuq aad u horumarsan oo dhaqaalo badanna haysta maraykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen ugu dambayna waxaa kaluu waayayaa macdano aad u fara badan oo afrika ay qani ku tahay maraykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn kara maraykanku waxa weeyaa si uu ilaashado qaaraddaas inuu horu mariyo infrastructureka afrika berigii hore maraykanku wuxa uu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rightk ama xuquuqda biniaadanka afrika laakiin iminka si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka eerbootyada iyo dekedaha waxa kale oo looga baahan yahay maraykanku waa inuu maaragtay kor u qaado afrika iyo meelaha ay ka taagan tahay caalamka berihii u dambeysay waxaa jirtay mar uu ku soo biiriyey oo u ololeeyey inay ku biirtay g twentiga afrikaanku hase yeeshee waxaa loo baahan yahay goobaha kale caalamkana inuu ku taageero inay afrikaanku xubinno buuxda ku yeeshaan waxyaabaha kale maraykanku uu ka caawin kara afrika waxaa ka mid a shaqa abuur loo sameeya dhalinyarta faraha badan leh een shaqooyinka haysan waxna bartay ee afrika ku nool dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo technologiga internetku ka mid yahay iyo digitalizationka ayuu maaragtay laga caawin karaa dhinaca kale ruushka ayaa sanadahan u dambeeyey xoojiyey saameynta uu ku leeyahay afrika gaar ahaan dhinaca milatariga iyo siyaasadda
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
subax wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan idaacaddeenii subaxnimo gobolka california ee dalkan maraykanka waxaa ku yaala geedka lagu magacaabo general sherman kaas oo ah geedka ugu ballaadhan caalamka cilmi baadhayaal kala duwan oo ku takhasusay dhinaca deegaanka ayaa baadhis ku sameeyey xaaladda caafimaad ee geedkan iyo in ay haystaan geedkan haliso degdeg ahi hase ahaatee waxay sheegeen in xaaladiisu ay aada u wanaagsan tahay haddaba wararkii ugu dambeeyey ay wakaaladaha wararku arrintaasi ka qoreen waxaa inoo haysa sahre ciidle nuur geedka la aaminsan yahay inuu yahay ka dunida ugu baaxadda weyn ee loo yaqaano general sherman oo ku yaala gobolka california ee dalka maraykanka ayaa la baadhay xaaladiisa caafimaad waxaana lasoo xaqiijiyey in geedkaasi caafimaad qabo xaaladiisuna wanaagsan tahay geedkani wuxuu jiray qiyaastii laba kun iyo laba boqol oo sannadood sida ay sheegeen khuburada arrintan ku shaqa leh antony amros oo ah xogayaha fulinta ee urur ka shaqeeya xuquuqda geedaha iyo kaymaha qadiimka ah ayaa sheegay in geedkaasi hadda xaaladiisu tahay mid fiican islamarkaana uu ka badbaaday dhibaatooyin badan oo soo wajahay geedkan ayaa soo jiita dalxiisayaal badan oo taga goobta loo yaqaano sequa national bark oo ah baarga amaba beerta ugu ballaadhan dunida oo boqolaal kun oo sano ku yaala gobolka california balse cimilada sii kululaanaysa ee dhirta qallajinaysa ayaa saameyn ku yeelatay baaggaasi intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo labaatan ilaa laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa dabqabsaday kaymahaasi oo uu baabiiyey labaatan boqolkiiba sida ay sheegeen saraakiisha maamusho baagga baadhitaanka caafimaad ee ay khuburadu salaasadii toddobaadkan ku sameeyeen geedkaasi general sherman ayaa waxaa soo abaabulay urur ka kala socda hay-adaha kala duwan ee dawliga kuwaasi oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo weliba abtariska geedaha iyo meelaha yaase lahaan kasoo kala jeedaan
haddaynu intaasi kaga nimaadno warbixintaasi oo ay nala socodsiinaysay sahre ciidla nuur haatanna qodob iyo laba ka mid a warkii dunida haddaan dib idiin xasuusiyo garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa jimcihii ku amray israa'iil in ay si deg deg ah u joojiso weerarka ay ku qaaday magaalada rafax ee marinka khaza hase ahaatee israa'iil waxay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarka ay ku qaaday magaaladaasi xukunka deg dega ah ee maxkamadda caalamiga ah ee i c j ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dowladda koonfur afrika toddobaadkii hore maxkamadda geysay dacwad ka dhan ah duulaanka israa'iil ku qaadayso marinka rafax si loo badbaadiyo bay tiri nolosha boqolaal kun oo falastiiniyiin rayid ah isagoo akhrinaya xukunka ka soo baxay maxkamadda ayuu guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda nawaaf salaam sheegay in xaaladda dhulka falastiiniyiinta ee khaza in ay sii xumaanaysay tan iyo xukunkii ugu horreeyey ee maxkamadda ee israa'iil ku amriyey in ay qaado tallaabooyin ay ku joojinayso dhibaatada halkaasi ka jirta inkastoo ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee i c j aanay lahayn awood ay ku fuliso xukunadeeda haddana kiiskan ayaa calaamad weyn u noqonaya go'doominta caalamiga ah ee israa'iil ee ku aadan dagaalka ay ku qaaday khaza haatanna axmed cali cigaal codkiisii ayaa idinku soo maqan codkaasi axmed cali cigaal wuxuu gabagabayoy idaacaddeenna subaxnimo tan iyo tan idaacadda igta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
sinaba aadaa